subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha disembarna waa laba iyo toban sanadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dt com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid ah hay-adda lacagta adduunka im f oo sheegtay in la filayo in dhaqaalaha soomaaliya uu sannadkan ka kor kaco
kor u kacan haddii maadaama saadaala un ay tahay haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo waxaad kalood maqli doontaan jaaliyadda soomaalida ee gobolka minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya baarlamaanka carabta oo ku shiray magaalada qaahira go'aamana ka soo saaray xubintii ciyaaraha oo aan idinku hayno natiijooyinka koobka champions leaguega oo habeenkii xalay ahaa dhacay balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
booliiska faransiiska ayaa baadigoob ugu jiraan in habeenkii xalay ahaa rasaas ku furay meel u dhow suuq waxyaabaha ciidda masiixiga la xidhiidha lagu iibiyo kaasoo ku yaala magaalada strasbourg ee dalka faransiiska weerarka ayaa waxaa ku dhintay afar qof koob iyo toban kalena way ku dhaawacmeen booliiska ayaa sheegay in laga yaabo in ninkii weerarka geystay uu dhaawac soo gaadhay maray booliiska rasaas weydaarsanayeen ka hor intuuna goobta ka baxsan ninka weerarka geystay ayaa ku jiray liis ka dad uu booliisku raadinayay oo ah kuwa xag jirka ah booliiska ayaa sidoo kale ninkan u raadinayay suaalo la xiriira su-aalo in laga weydiiyo dhac mar hore la geystay wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska christophe castaner ayaa hadda ku sugan magaalada strasbourg si uu halkaasi uga furo baadhis la xiriirta wixii dhacay ilaa iyo hadda ma jirto urur mitid ah oo mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay
xaakim u dhashay dalka kanada ayaa talaadadii shalay damaanad ku sii daayay men guanzu oo ah madaxa fulinta ee shirkadda wyway oo ah tan ugu weyn ee shirkadaha soo saara qalabka tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta ee dalka shiinaha garsoore william ek ayaa meng ku sii daayay damaanad lacageed oo gaaraysa toddoba dhibic shan milyan oo dollarka maraykanka ah sidoo kale waxaa sii daynteeda uu ku xidhay shuruudo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay ku nagaato guri uu odaygeeda ku leeyahay gobolka british columbia ee dalka canada iyo in aysan ka bixi karin guriga inta u dhexaysa koob iyo tobanka habeennimo ilaa lixda subaxnimo sidoo kale hor waxaa sidoo kale lagala socon doonaa dhaqdhaqaaqeeda afar labaatanka saacadood kor booliska canada ayaa meng ka xidhay eraboorka magaalada vancouver kadib codsi uga yimid maraykanka oo raba in loo soo gacan geliyo maraykanka wuxuu ku eedeeyey gabadhanay u dhalatay dalka shiinaha in shirkadda ay madaxda ka tahay ee wyway ay ku xadgudubtay cunaqabataynta ay washington saartay iiraan shirkadda ay maamusha meng ayaa waxaa aas-aasay aabaheed waana mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn caalamka ee soo saara telefoonada gacanta lagu qaato hantida qoyskeeda ayaa waxaa lagu qadaraa balaayiin dollarka maraykanka ah
subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa talaadadii shalay qortay in dhaqaalaha soomaaliya la filayo inuu kubco sannadkan hay-adda ayaa sheegtay inay saadaalinayso in wax soo saarka gudaha ee dalku uu gaadho saddex dhibic hal boqolkiiba meesha uu sannadkii hore ka ahaa laba dhibic saddex boqolkiiba warbixinta hay-adda ayaa intaasi ku dartay in dhoofinta muuska iyo maxsuulka masagada ee beeraha ka soo go'a ay kaalin ka geysteen dhaqaalaha soo hagaagaya haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaheena nuur xasan nuur waxa uu ka waraystay doctor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio warbixintani waa waa mid ififaalo wanaagsan ka bixinaysa wax soo saarka soomaaliya ee xilligan dhow tusaale ahaan warbixintu waxa ay leedahay wax soo saarka ayaa la sacdaalinayaa in uu kor u kaco sanadkan aan ku jirno ee laba kun iyo sideed iyo tobanka oo uu gaaro saddex dhibic hal boqolkii marka loo eego kii sanadkii hore oo ahaa laba dhibic saddex boqolkii marka wax soo saarka laga hadlayana intiisa badani waa dhanka beeraha sida mooska iyo masagada ayaa laga hadlaya waa gartay marka in kasta oo warbixintani ay tahay mid iska qiyaas ah haddana ma ahayd mid la filayey in rajadani ay bixiso oo soomaaliya ma laga filayay heerkan dhaqaalaha sanadkan
ha tusaale ahaan kor ukacan waa mid loo nisbeyn karo waddanka oo kasoo kabanaya abaartii labadii sano ee lasoo dhaafay taagnayd iyo weliba xilli roobaad wanaagsan oo hadda jira sida saadaashu ay tahay marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo nisbeyn karaa kor ukacan kor ukacan haddii maadaama saadaala un ay tahay haddii la xaqiiqsado oo arrintaasi ay dhacdo waxa uu markaasi keeni doonaa in sicirka cuntada ay hoos u dhacdo iyo sidoo kale sicir barar sicir bararka guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu isaguna kasoo dego shan dhibic shan boqolkii oo uu ahaa sanadkii hore uuna hoos ugu soo dhaco saddex dhibic shan boqolkii marka arrintani maxay muhiim u tahay arrintani waxa ay nafis yar u noqon doontaa marka dadka shacabka gaar ahaan dadka dan danta yar ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalaga waddanka ka soo gaca iyo kuwa ku ganacsada shilin soomaaliga doctor shaaciye inkastoo warbixin rasmi ah ama dowladda kasoo baxday ama maaragtay hay-ada caalami ah ama kuwo maxalli ah oo camimaysa dhammaan gobolada dalka dhaqaalihiisa aanan lahayn haddana maxaan ku sheegi karnaa dhaqaalaha soomaaliya ee ka dhaqaalayahan ahaan ha dhaqaalaha soomaaliya waa sida aad sheegtay marka hore ma jirto hay-ad qaabilsan tira koob oo oo la socota oo soomaaliya ay leedahay oo la socota hadba dhaqaaluhu meesha uu marayo laakiin soomaaliya dhaqaalaheedu sidii horeba u ahaa waa dhaqaalo ku tiirsan inta badan beeraha iyo kalluumaysiga gaar ahaan beeraha marka dhaqaalaha soomaaliya ma ahan dhaqaalo warshadaysan oo oo technolojiyad technolojiyada ay isticmaalaan wadamada horumar oo kaleeta ah ma ay haystaan taasna waxaa uga ugu sii darnaa inaysan jirin dawlad kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qaba marka inta badan iyadoo aan aada ugu tiirsannahay dalaga waddanka kasoo gaca naguma filna oo dibadda ayaan ka keensanaa ka keensanaa waxyaaba fara badan oo cuntadu ay ugu muhiimsan tahay marka sidaas loo eego dhaqaalaheenu waxa uu u nugul yahay marka isbedela isbedelada ku dhici kara sicirka cuntada iyo sidoo kale sida aada og tahay in aanan haysanin lacag shilin soomaali ah oo la isku haleyn karo dad oo dadku ay ay isdhaafsan karaan marka waxaan isticmaalnaa lacagta doolarka lacagta doolarkana ma ahan lacag annagu aan leenahay waa lacag aada qaali noogu ah marka haddii aynu doonayno in dhaqaalaheenu uu koro oo uu kala duduwanaado oo uusan ku tiirsanaanin beeraha oo keliya waa in aynu helno siyaasado dhaqaale oo lagu kobcinayo kaabayaasha dhaqaale ee waddanka iyo sidoo kale inaynu helno lacag shilin soomaaliya oo dadku ay isku haleyn karaan
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdixafiid shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kent state ee gobolka ohio waxa uu khadka telefoonka ugu warramay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota ayaa aragtidooda ka dhiibtay muranka dhinaca siyaasadda ee hadda ka dhex jira afhayeenka baarlamaanka soomaaliya iyo golaha fulinta ee dowladda federaalka ah wariyaheena maxamuud masacade ayaa aragtida dadka soomaalida ee ku nool gobolka minnesota ka wareystay qaar ka mid ah xubnahaasi warbixintan ayuu noo soo diray
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa jamaal khaliif oo ku magacdheer abi khaliif magaalada minneapolis arinta laga keenay madaxweynaha mooshinka laga keenay kolley waa wax qoran oo sharciyan ah mooshin la keeno aniga waxaan dhihi lahaa anigoo fikraddeeda soo gaabinayo dowladdan waxay jirtaa waqti laba sano ka yar sanad iyo adiga labada sana waxyar ugu dhiman marka waxaan dhihi lahaa janis in la siiyo walaalayaalow janis in la siiyo dowlad kastoo imaato haddii aan ridno waa dhibaato dowladdan waxyaalo fara badan ay qabatay oo weli la taaban karo oo ay ka mid yihiin dad maxaabiis ah oo xirnaa la soo daayay hawadii hawadii soomaaliya oo lasoo celiyey waxyaalo fara badan oo la taaban karay qabatay marka waxaan dhihi lahayn haddayba noo soo muuqatay nabad nabad ayaa waxay leedahay naasla nuugo dagaal dhib ayuu leeyahay soomaali fara badan baa ku mamahday wiil inuu ku dhinto moogi wiil kuma dhasho wixii khilaafkaa inaan ka heshiinaa fiican iscafino waxaa waaye haddii aan midoobno walaalo aan noqonno wax kasta waan qaybsan karnaa wax naga dhexeeya oo dhibka ana waxay ku fiican tahay always inaan isku imaano oo iscafino oo wixii danley ana aan iska qabanno marka fikradeeda ku aadan saasay ahaan lahayd marka madaxweyne jaanis hala siiyo
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan jeclay inay ku noolaadaan nabad iyo nidaam iyo isjacayl magaciygana waxaa la dhahaa ismaan axmed waxaana ku magac dheeraha ismaan banaadiri waxaana ku noolahay magaalada minneabolis marka hore horta mooshinka waa la samayn karaa mooshin hadda ma ugu horeyso mar kasta mooshin lee socdaa mar kasta mooshinaa socdaa marka waxaa fiican qofka hadduu mooshin keeno in madaxweynaha mooshinka laga keeno waa inuu baarlamaanka la geeyaa baarlamaanka markii la geeyo waa inaan laga hadla laga fadhiisanin laakiin dadka inaan la caburiyo oo maaragti oo xoog loo sheegto shaati dowlad markaa la gashto waxaa rabtid qofkii meesha ku fadhiisto inuu warkiisa leeyahay meeshan waa khalad farmaajo inuu ka hadla bamceen qof kasta xoro u yahay oo opinionkiisa waa ka hadli kara danta guud ee soomaaliya waa waa nidaam waaye waa in lagu fadhiistaa waa la ogolaadaa raalli laga noqdaa waxaan horta waa dhammaano laakiin waxaan jeclay mooshinkan si wanaag inuu ku dhammaado farmaajona khaladkiisa inuu qaato baarlamaankana khaladkooda inay qaataan baarlamaanka madaxweynaha waxaa doortay baarlamaanka baarlamaanka casili karaan baarlamaanka kusoo celi karaan laakiin in awood la sheegto xildhibaanadii jidka aan mari karin xildhibaanadii villa soomaaliya inay geli karin aan dadka la shiri karin sidaas siyaasad maaha dadka biniaad dadka madaxda yaan la caburinin madaxda xaq bay leeyihiin annagaa dooranay shicibka haddaan nahay qurbajoogta waxaan jecelnahay farmaajo inuu hoos u noqdo oo dadkii la fariisto oo la xaajoodo marka markaas ay nabad iyo walaaltinima imaanay laakiin haddaa dhahdan awoodaan leeyahay awood farmaajo ma shaqaynayso awood iska dhaaf awoodna wax soconaya maaha annaga odayaashii waxaan ka mid ahay oo minneabolis waxaan jecelnahay dowladdan inay noo jirto ay socoto oo noo hagaagto annagana si waddanka aan u tagno nidaam aan ugu noolaano qurbalamaan joogana farmaajo caburinti waxaas ka dhaaf qurbajoogba aadin fiican ba ahaan jirta maxaa kugu dhacay siyaasad xumada adnoo keentay farmaajo waxaas oo kale ma fiicna nin madaxweynaha tahay waa ku ayidsanahay laakiin nidaamka ruulka sharciga raac magacaygu waa maxamed aadan diriye niyahow anigu waxaan u arkaa mooshinkaasi inuusan ahayn mooshin xalaal ah sababtoo ah dalka soomaaliya annagu waxaan ka rabnaa haddaan muwaadiniintii soomaaliyeed nahay inuu waddankanagu dego qalalaasaha siyaasadeed iyo magaranaysaa nin jeclaysiga iyo kursi jeclaysiga in laga dhaafo oo uu dalka uu u socdo dhinac wanaagsan sababtoo ah annagu ma doonayno waddankanaga muddo badan burbursanaa waxaan doonaynaa waddankanagoo nabada dadkanagoo magaranaysaa si nabada u wada nool soomaali baan nahay soomaalinimadaana deeqda ma doonayna in dad kale ay dana gooni anaga leh ay waddankanaga u isticmaalaan shakhsiyaad interest ayagu iska leh raadinaya sidaa darteed waxaan u arkaa mooshinkan inuu yahay mooshin aan xalaal ahayn dowladdu kolley dabcan waxaa laga yaabaa dulduleena inay yeelato wax adduunka wada dhan ma jiraan run ahaantii haddii dowladda ma garanaysaa ay khalad leedahay ninka mucaaradka ah oo dowladda ka soo horjeeda waxaa la rabaa mucaaradnimadiisa inuu dowladda ku saxo laakiin in dowladda la burburiyo oo dhinaca ma garanaysaa dowladda khalkhal la geliyo wax anigu hadda aan soo dhoweynaya ma ahan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa mahad maxamed cali oo ku nool gobolka minnesota magaalada minneabolis mooshinka laga keenay madaxweynaha waxaan u arkaa wixii shalay markii madaxweynaha la dooranayo uu ballan qaaday oo ah in haddii dadka ay nacaan oo xukunka isaga tago oo xukunka isku adkaynayn maadaama hadda mooshin laga keenay laguna soo eedeeyey sharciyo wadanka u degsan inuu ku xadgudbay aniga aragtideed waxay la tahay inuu sharcigaas iyo eedaynta intuu yimaado si babliga sida adduunka lagu yaqaanaba ugasoo maxay ay uga soo baxo sababtoo asagaa ballan qaaday markii la dooranayey muxuu ahay doorashadiisa ereyadii uu gadanaya waxaa ka mid ahayd inuu dhahay waxaan ogolaanaya inuu hogaansamaya dalka iyo dadka iyo sharciga marka waxaan rabnaa maadaama asaga uu shaqsi yahay inuu fiiriyo dalka iyo dadka iyo danta haddii uu qodobada lagu soo eedeeyey uu ogyahay inay looga gardaran yahay uu bannaanka soo dhigo waa ku taageeraynaa haddii looga gar leeyahayna dee waxaa aniga arkaa waxaa laga soo gudbiyey inay sax yihiin waxyaabaha aan ku taageerayan waxaa ka mid a yacni wixii shalay asaga uu ballan qaaday inuu maanta oofiyo qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay muranka dhinaca siyaasadda ee hadda ka dhex jira afhayeenka baarlamaanka soomaaliya iyo golaha fulinta waxa ay u warrameen wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade
subax wanaagsan markala dhegeysta dhammaantiinba haatanna qaahira baarlamaanka dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa shalay soo gebagabeeyey shir ay ku lahayeen magaalada qaahira ee dalka masar oo xarun u ah ururkaasi gebagabadii shirka ayaa waxaa ka soo baxay go'aamo la xiriira dalalka xubnaha ka ah ururkan wafdi ka socda baarlamaanka soomaaliya ayaa isaguna shirkaasi qayb ka ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni baarlamaanka dowladaha carabta oo baryahan shir uga socday magaaladan qaahira ayaa sheegay inuu garab taagan yahay boqortooyada sacuudi arabiya isagoo diiday ololaha lagu sumcadilayo maamulka dalkaasi warmurtiyeed ka soo baxay shirka baarlamaanka carabta oo lagu soo gabagabeeyey xarunta ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay xubnaha baarlamaanka inay diideen brobagandada ka dhanka ah boqortooyada sacuudi arabiya iyo iskuday kasta oo khatar lagu gelinayo amnigeeda qaranka marnaba ma aqbalayno in wax loo dhimo haybadda boqortooyada sacuudi arabiya islamarkaasina laga sameeyo eedeymo been abuur ah oo lagu sumcadilayo qaar ka mid ah madaxda maamulka riyaada ayaa lagu yidhi war ka soo baxay shirka ay yeesheen baarlamaanka dowladaha carabta bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in baarlamaanka carabta garab taagan yahay dowladda sacuudi arabiya islamarkaasina ay kasoo horjeedaan cid kasta oo doonaysa inay waxyeelayso madax bannaanida xukuumadda riyaada oo ah baa lagu yidhi dowlad weyn oo muhiim u ah carabta iyo islaamka guud ahaan sidoo kale warmurtiyeedka baarlamaanka dowladaha carabta ayaa lagu ammaanay kaalinta dowladda sacuudi arabiya ay ka qaadato nabadgelyada iyo deganaanshaha dalalka carabta gaar ahaan dalalka ku yaala mandiqada bariga dhexe warmurtiyeedka shirka xildhibaanada baarlamaanada carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha ka alowsan dalalka suuriya soomaaliya ciraaqa libiya iyo yemen baarlamaanka carabta ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhammeeyo xiisadaha cakiran ee ka alowsan dalalka yemen iyo suuriya oo weli dagaalo qaran ay ka socdaan shirka baarlamaanada dowladaha carabta oo shalay galinkii dambe lagu soo gabagabeeyey magaaladan qaahira waxaa sidoo kale ka qayb galay xildhibaano ka socday baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo hordhigay baarlamaanka carabta sidii soomaaliya looga taageeri lahaa dhinacyada amniga ciidamada iyo siyaasadda rofeor maxamed cumar dalxa oo horkacayay wafdiga baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixinaya arrimaha soomaaliya ee la horgeeyey shirka baarlamaanada dalalka carabta arrimaha soomaaliya waxaan u gudbiyey in dowladda soomaaliyeed laga taageero dhinaca dhaqaalaha siyaasadda amniga rugtii iyo bulshada iyo thaqaafadaba iyadoo wajahaysa soomaaliya xilligan mashaakil fara badan oo kala duwan si iyada ay ugu hesho xal waara islamarkaasna ay u ilaaliso dhammaan maaragtay siyaadadeeda ama suverenatigeeda ama qarannimadeeda iyo qodob kale oo isagana aan kuweydiisanayno in soomaaliya laga taageero ciidamada maaragtay soomaaliyeed qaybahooda kala duwan loo dhisi lahaa si ay u hanato amniga islamarkaasna ay uga hortagto qolalka guracan ee sababaya in maaragtay soomaaliya oo aan ciidan xoog leh oo maanta dhinac weliba maaragtay ka saaran runtii riri dhaqaale maaragtay oo iyada uga gudbi lahayd islamarkaasna ay heli lahayd ciidan xoog badan oo sugi kara dhammaan maaragtay howlaha la xidhiira amniga qodobka saddexaad in soomaaliya oo haatan iyada qalalaaso kale oo siyaasadeed oo cusub oo iyadana ay wajahayso oo faragelin fara badan ay la kulmayso gudaha iyo dibaddaba in loogu yeero maaragtay madaxda soomaaliyeed ee inta siyaasadda ee iyada u horsocda maaragtay dalka in maaragtay lagu dhameeyo wixii khilaafaad ah is-afgarad ayadoo mar weliba la dhowrayo qawaaniinta iyo sharciga iyo dastuurka iyo dalka sanad waliba xilligan oo kale ayay xubnaha matalaya baarlamaanada dalalka carabta ayaa ku jira dalkani masar kuwaasoo inta badan ka dooda xaaladaha ka alowsan dalalka carabta ah inkastoo inta badan qodobada ka soo baxa aysan fulin dowladaha ku midaysan ururka jaamacadda carabta xuseen saxnuuni v o a kahira
subax wanaagsan mar kale dhegeysta dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington qofkii ay amaba intiina ay warbixinada iyo wararkaasi seegaanna wuxuu dib ugaga bogan karaa isagoo booqda boggeyga v o a somaly com haatanna dhinacii ciyaaraha habeenkii xalay ahaa ciyaaro wacdaro ah ayaa dhacay nuurow oo champions leaguega la xiriira kooxa badan baa soo baxay kooxa badan baa haray bal wararkii ugu dambeeya dansist sandheer waa mahadsan tahay sidaad sheegtay xalay waxaa dhacay ciyaaro xiise leh oo ka tirsan tartanada yurub gaar ahaan tartanka loo yaqaano u efa champions leaga waxaa isha lagu hayay labada group ee b iyo c oo ahaa kuwii uga adkaa xilli ciyaareedkan wareegiga koowaad ee tartankan groupka b kooxaha barcelona tottenham iyo inter iyo kooxda b s v ayaa ku wada lagdamayay natiijada kulanka ugu dambeeyey ayaana xalay la ciyaaray oo waxaana laga rabay inay soo baxaan laba koox dabcan barcelona waxay la dheeshay kooxda tottenham waxaana ciyaarteedii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah tottenham waxay u baahnayd in ay barbardhac ugu yaraan ama ay ka badiso barcelona laakiin natiijadeedii waxay ku xirnayd ciyaartii kale ee inter iyo b s v indoven waxaana ay u baahnayd in inter laga badiyo ama ay barbaro keento sidaasi dhankeedii ayayna u dhacday sidii rajada ay ahayd rajadeedii ahayd ayayna noqotay marka barcelona ayaa halkaasi kasoo baxday iyo tottenham oo inter waa ay ka hartay b s v hore ayay usoo hartay iyada kaalinta koowaad waxaa kusoo baxday barcelona booska labaadna tottenham halka inter ay kaalinta saddexaad kusoo baxday groupka kale loo bixiyey groupkii dhimashada waxaa ku wada jiray liverpool napoli paris saint germain iyo kooxda red star belgrade oo ka dhisan dalka serbia marka maxamedow groupkan aada ayuu isugu qasnaa oo natiijooyin koox walba natiijadooda waxay ku xirnayd kooxda kale oo laga badiyo tusaale ahaan baris san german waxay u baahnayd inay badiso afar gool iyo gool ayay ku badisay liverpool iyo napoli oo wada ciyaarana napoli waxay u baahnayd in maaragtay barbaro ay keento ama ay badiso ama xitaa laba gool iyo gool loogaga badiyo intaba ma helin oo liverpool ayaa gool iyo waxba ku badisay oo sidaana kusoo baxday marka isku dhibca ayay noqdeen liverpool iyo napoli laakiin liverpool ayaa dhanka gool dhalinta kaga soo baxday oo napoli waa laga goolal badnaa intuu tartanka uu socday b s g ayaa booska kuwaad kusoo baxday napolina kaalinta saddexaad ay kusoo baxday sidaa ayay kaga hartay labadan koox ayaa u gudbay wareega xiga ee lix iyo tobanka ciyaarihii kale ee dhacay kooxaha kubadda cagta ee brushio dodman iyo monaco laba gool iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda brushio dodman atletica madrid iyo calabrugn barbardhac goola la-aan ah ayay ku kala baxeen groupkan a waxaa kasoo baxay kooxaha brushio dodman iyo atletica madrid oo min saddex iyo toban dhibcood keenay laakiin kaalinta kuwaad waxaa kusoo baxday brushio dodman ciyaarihii ciyaarta kale ee dhacday waxa ay ahayd groupka d kooxda galata saray ee dalka turkiga waxaa ka badisay kooxda borto ee dalka bortuqiiska saddex gool iyo laba gool ayayna guusha ku raacday borto kooxda shaalka ayaa iyana ka badisay naadiga locmotiva moscow dhanka kala horeynta borto ayaa kaalinta kood kusoo baxday oo leh lix iyo toban dhibic waxaa ku xigta shaalka oo kaalinta labaad kusoo gudubtay oo leh kow iyo toban dhibcood galatasaraay kaalinta saddexaad ayay kusoo baxday labadaas koox ayaa u gudbay wareega lix iyo tobanka marka ciyaarihii xalay sidaasi ayay u dhaceen maxamedow
waan gartay nuur aad baad mahadsantahay goorma ayay isku aadka iyo qeybta kale tartanka lix iyo tobanka doorka lix iyo tobnaad uu bilaaban doonaa dhowaan ayuu bilaaban doonaa waxaana ay ku xirnaan doontaa ciyaaro kale oo caawa dhici doono kuwaas markii ay soo gabagaboobaan kadib ayaa dhammaadka toddobaadka la filaya in la sameeyo ciyaaraha caawa dhici doonana kuwooda ugu adag waxa ay dhex mari doonaan kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo hovenheim shakter donetsk iyo leon waxay ku wada jiraan groupka f kooxda kubadda cagta ee bayer munchen waxay la ciyaari doontaa ikis ciyaartaas waxay kamid tahay kuwa la filayo inay noqdaan kuwa ugu xiisaha badan kooxda horyaalka tartankan difaacanaysa ee real madrid waxa ay la ciyaari doontaa c s k moscow real horey ayay u xaqiijisay inay soo gudubtay roma ayaa iyana la ciyaari doonta kooxda victoria blazen ugu dambeyntiina valencia iyo manchester united ayaa ishaleeli doona ciyaar isha lagu daheeyo inkastoo manchester united ay xaqiijisay inay soo gudubtay juventusna waxa ay la ciyaari doontaa young boys groupkan h manchester united iyo juventus ayaa horey u xaqiijiyey inay uga soo baxeen
waan gartay
waa tahay dhegeystayaal xubintii ciyaarahan waa naga intaa haatanna maxamed maxaa noo xiga waxaa inoo xiga hees ay qaado fanaanada hiba maxamed hiba nuur ah waana heestii sheekadu maa kow iyo kun habeen mid socota heestaasi fanaanada hibanuur ayaa u dambeysay idaacadayadii saakii calamka inta hadii lahahda maanta aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abi koradan la sidaas iyo aroor wanaagsan
Shut the door.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.